أخذت أخوض جديد المقال من القلب شعرا يجول بباب asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan meel kastoo aad joogtaan ballantaynu waa in aan isku kaashanno faafinta dacwada waxaad ku soo dhowaataan dersiga labaatanaad ee manduumatul maqaasi oo ka sheekaynaysa qaswaadkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana soo jeedinayaa sheekh casaam abuyaxya هم الله صفى سريرتهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد waxaynu ku soo dhex jirnay manduumat lmaqaazi axmed albadawi raxmatullaahi caleyh waxaynu si gaar ahaana ugu sii dhex jirnay khaswadii caanka ahayd ee weyneyd ee uxud ayaynu kusii dhex jirnay wuxuu sheekhu raxmatullaahi caleyhi inoo waday markaa dhacdooyinkii dhacay intii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu kusii jiray jidka u dhexeeya uxud iyo madiina waxay noogu dambeysay iyada oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu kala soo laabtay ninkii ibnu ubey ibnu saluul la odhan jiray saddex boqol oo nin oo munaafiqiin aha uu kala soo laabtay ciidankiina sida uu u kala dhantaalay wuxuu markaa sheekhu inoo waday inoo wada dhacdooyinkii dhacay intii dhexda lagu sii jiray dhacay wastalla waa siibay sayfa rajulin nin seeftii waxaa soo saaray dabu farasin faras dabadii ayaa soo saartay macnaha garaacitaan uu ku dhuftay dabada oo ku dhuftay ayaa seeftii galka ka saartay nin baa faras watay faraskii ninkuu watay faraskii markuu faraski markuu isdifaacayo ee dugsiga iyo waxyaalaha fuushan uu iska difaacayo dabada ayuu lulaa oo uu isku dhuftaa hareeraha isaga dhuftaa dabadii markaa uu saa u tuurayey ayuu ninkii watay seeftiisii oo gal ku jirtay ayuu ku dhuftay kadibna banaanka ayay u soo baxday fa qaala markaasuu rasuulku yidhi shim war naga gale sayfaka seeftaada gale shim min shaamaa laga keenayo seefta markii la siibo ee galka laga siibo shaama waa la yidhaahdaa markii galka la geliyana shaama waa la yidhaahdaa waa labada alfaadda waxay ka mid tahay addaadda ee labada macnee iska soo horjeeda loo isticmaalo ayuu ka mid yahay ficilkani fa qaala markaa rasuulku wuxuu yihi shim ay akmidhum ana sayfaka seeftaada gelka geli walxarba dagaal ayaanu iftarasa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka fahmay macnu waxa weeyaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu arkay ninkan faraskiisuu ku dhuftay seefta dabadau ku dhuftay galka uu ka soo saaray iftiraas ama firaasada waxaa loo yaqaano ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam kaga dhugtay meeshaas in dagaal uu maanta dhici doono macnaa seeftaa gal ka baxday inay tilmaamayso in dagaal uu dhacayo wa kaana rasuulku wuxuu laa yactaafu midaan waxba baasaysanin ilaa annahu laakiin yucjibuhu wax cajab gelin jiray alfa'lu fa'liga ayaa cajab gelin jiray waxyaalaha weedha wanaagsan iyo warka wanaagsan tilmaamaya ayaa cajab gelin jiray idaa cana lahu markuu usoo daahiro oo markii wax wanaagsan ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam kasoo horbaxaan tafaa'ul buu samayn jirayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka malayn jiray khayr buu ka malayn jiray wuxuu raba sheekhu inuu ku idhaahdo seefta galka ka soo baxday ee firaasadii rasuulku calayhi salaatu wasalaam ay ka dareentay in maanta dagaal dhici doono ha u qaadan rasuulku calayhi salaatu wasalaam mid wax baasaysta inuu ahaa laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam tafaa'ulka ayuu jeclaa haddana iyadoo sidaas asmaada xunxun iyo afcaasha xunxun rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa uu necbaa oo maalan mararka qaarkood waxaa dhacday in rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadka qaarkood ay u yimaadaan oo ismi xun wata ay u yimaadaan markaasuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam shaqo u rabay inuu u diro ayuu ohan jiray adigu ha qabanin oo maalan geel rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu lahaa ayaa wuxuu damcay rasuulku sida kusoo aroortay muwadaca imaamu maalik in loo soo liso ayuu damcay kadibna nin baa yidhi anaa kuu soo lisaya wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam magacaa wuxuu ku yihi mura ayaa la yidhaahdaa almuruna waa qadhaarhka weeya marka ningan macu wata macu wata muxuu yahay waa magac tilmaamaya wax xun tilmaamaya weeyaan markaasuu rasuulku yihi bal fadhiiso horta adiga yaa ii soo lisaya bu haddana rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam nin baa kacay markaasuu yihi magacaa xarbi baa la yidhaahdaa ayuu yidhi walba adiguna fadhiiso ayuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam xarbuna waa dagaal markaasuu rasuulku yihi war hashayaa soo lisaya nin baa soo kacay yihi anaa soo lisaya magacaa yaciish baa la yidhaahdaa yaciish kol haddii lagu dhaahdo adiga hasha soo lisaya buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam min alcayshi baa laga keeno de waa noloshii weeyaan rasuulku markaa ereyada xunxun iyo asmaada xunxun wuu necbaa waana bedeli jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka maadaama falkani fal waxoogaa tilmaamaya dagaal tilmaamaya uu yahay taasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka dareemay in maanta dagaal dhici doono mooyaane laakiin wax kale ma jirin oo baasaysta rasuulku baasaysanayo ma jirin waana iska qiso uun la wariyo weeyaan horena waxaynu usoo marnay culamaau siyar qisaska inay iska wariyaan hadday daciif tahay iyo hadday saxiix tahayba ay iska wariyaan kol haddaanay mowduuc ahayn waxay tilmaamaysana ayna ahayn wax been abuura aanay ahayn way wariyaa un wastalla wuu siibay sayfa farasin sayfa rajulin nin seeftii waxaa siibay dabbu faras faras markaa garaacay oo dabada ku dhuftay ayaa siibay fa qaala wuxuu rasuulku yihi shim gale seefaka seeftaada gale walxarba dagaal ayaanu iftirasa ka dareemay oo ka dhugtay meeshaas wa kaana rasuulku wuxuu a laa yactaafu midaa waxba baasaysane ilaa annahu laakiin yucjibuhu wax cajab gelin jira uu jeclaa rasuulka alfaal faalka wanaagsan ayaa cajab gelin jiray goolmuu cajab gelin jiray idaa cana lahu markuu usoo daahirown oo idaa cana wuxuu uga jeedaa sheekhu asa alfaada ima ereyada tilmaamaya fa'liga rasuulku muu raaraadin jirin oo muu dabageli jirin laakiin markii uu usoo banbaxo oo isagoo hawl ugu jiro uusoo banbaxo ayuunbuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam tafaa'ul fiican uu ka tafaa'uli jiray oo matala sulxulxudaybiya aynu tegi doonaaye markii ay dhacasi suhayl ibnu camar markuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam u yimi wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam sahula amrukum buu ku yihi markaas arrintiin waxay noqotay fudayd bay noqotay magacaas ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka tafaa'ulay waxyaalihii dhacayo markaa sheekhu sii wadaayo wa marra wuxuu ku soo maray fii ariiqihi ariiqiisa bilxaasii ninkii carada tuuraayey ee cantoobinayay fii awjihi lqowmi qowmka wejigoodana ku tuurayay wa kaana wuxuu aha ninkaasi raasii nin axmaqa ayuu ahaa wuxuu uga jeedaa sheekhu intan rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu dhexda sii marayo ayuu damcay dariiqan uu ku socdo dariiq ka dhow cid marisa ayuu damcay kadibna rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabadu weydiiyey wuxuu ku yidhi dariiqa aynugu socono madiina dariiq ka dhow yaa garanaya nin baa markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u yimi oo ku yidhi abuu khaysamo la odhan jiray rasuul allow anaa garanaye meesha tan xarada bani xaarisa loo yaqaano aynu marno meeshaa iyo dariiqa haddii la marana dariiqaasi wuxuu dhex marayaa nin munaafiqa beer uu lahaa oo la ohan jiray mirbac ibnu khaydi la ohan jiray oo munaafiq indhala weliba ahaa ayuu dhex marayaa kadib markaa markuu arkay markuu maqlay baan u jeedaa ninkii indhaal ahaa ciidankii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo hugunkiisii markuu maqlay ayuu intuu soo kacay uu caro xantoobiyey ayuu ciidankii caradii markaa ku saydhinayo uu lahaa beertayda in la soo galo oo la dhex maro anigu ma ogeli anigu ma ogeli ayuu lahaa tii markaa sheekhu raxmatullaahi calayhi inoo sheegaya ومرة wuxuu ku soo maray fii ariiqihi ariiqii uu ugu socday mag- buxd ugu socday bilxaasi ninkii carada ku saydhinayay fii awjihi lqowm saxaabada awjuhdooda iyo wejigooda wa kaana wuxuu ahaa ninkaasina raasi ayuha ay axmaq ayuha oo luqada reer rabiica ay axmaqa waxaa lagu yidhahdaa raasi ayaa lagu yidhaahdaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka uma joojine wuu iska socday ilaa uu ka degay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waadigii u dhowaa buurta wuxuud u dhowaa rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam buurta wuxuu saaray dhabarka ayuu saaray oo ciidankii uu watay ayuu dhabarka u saaray macnaheedu waxay noqonaysaa marka haddii magaalada madiina ay ka xigto waqooyi ay ka xigto uxud ay ka xigto rasuulku wuxuu u soo jeestay dhinaca madiine ayuu u soo jeestay bu- buurtana waxay noqotay mid dhinaca dambe ka xigta ayay noqotay halkaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka ciidankiisii uu ku habeeyey jabalu cayneyn meesha la yidhaahdo oo buurta uxud ka mid a oo karingaabo laga fuulo ahaydna wuxuu ku diyaariyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam nimankii rumaadda ahaa ee difaacayay dhabarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ciidankii watay intii markaa dagaalku aanu bilaabanoo nimankii aan la isgelin ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ciidankiisii uu sii shaandheeyey ilmihii yaryaraana uu kasii reebay ajaaza wuxuu rasuulku fasaxay maalintaas abnaa yahin ayuu fasaxay yahin horeynu soo marnay ya-duna de waa toban haaduna maxay ahayd shan ayay ahayd macnaha ilmihii shan iyo toban sano jiray ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dagaalka u fasaxay wastasqara wuu yaraystay oo yaryaraan ayuu ku xukumay man duunahum ciddii ka yarayd maxay abnaa yahin ka yarayd waljeyshu ciidan- ciidanka rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu watayna daalan xarafka daal ayuu inbara ictarada macnaha wuxuu ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ciidankuu watay xarafka daala caduljumalka markii la tirinaayo xarafka daala ayuu u dhigmayey daal marka waa sak- sakud xarafka u dambeeya weeyaano waa toddoba boqol weeyaan oo toddoba boqol wuxuu yihi maxay tahay awal rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaanu soo marnay inuu magaalada madiine kala baxay kun askari uu kala baxay kunkii askari markaa ninkii munaafiqa ibnu ubayi waa kii saddex boqol oo askari la soo laabtay marka wax soo hadhay maxay tahay toddoba boqol ayaa soo hadhay mushrikiintuna waxay ahaayeen saddex kun ayay ahayd waxay daliil u tahay taasi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ciidankuu wataa inay ahaayeen ciidan ka duwan ciidamada oo iimaan ilaahi tabaaraka wa tacaala intuu ka buuxiyey butuulaad la yaab leh muujinaya ay ahaayeen toddoba boqol iyo markii la isbarbar dhigo saddex kun macnaheedu waxa weeyaan qofkiiba saddex kun saddex qof ilaa afar qof inta udhaxaysa ayaa kusoo beegmaasay maca daalika haddana iyo saasa habay yaraatee cidna umay joojinin ajaaza wuxuu baneeyey rasuulku oo uu fasaxay abnaa yahin ilmihii shan iyo toban jirka ah inay dagaalka galaan ayuu baneeyey wastasqara wuxuu yaraystay manduuna ciddii ka sokaysana wuu yaraystayo lama fasixin oo waa la soo celiyey marka saxaabadii ka yarayd shan iyo toban sannadood saxaabada la soo celiyena waxaa ka mid ahaa maalinta usaamata bnu zayd cabdullaahi bni cumar zayd bnu thaabit abu saciid alkhudri usayd bnu dahiir iyo rag la mid ah ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu soo celiyey laba wiil ayaa laakiin dagaalka la ogolaaday oo iyagoo aan qaangaar ahayn nin wuxuu ahaa raafi ayuu ahaa oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu yidhi ninkani haba yaraadee laakiin waa nin liifyahana ayaa lagu yidhi maadaama markaa liifyahan yahay oo aadka liifka u yaqaano ayaa loo ogolaaday kadibna samura ibnu jundub alfazaari saxaabigii la oran jiray ayaa wuxuu ku yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuul allow ninkan hadduu liifka yaqaano anaa ka xoog badan buu ku yidhi marka muxuu ka mid yahay samura samura wuxuu ka mid yahay raggii yaryaraaye la rabay in la reebo wuxuu yihi marka rasuul allow ninka hadduu liifka yaqaano haddaan lagdano anaa ka xoog batu macnaha marka wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam waayo lagdama ayuu ku yihi markay lagdameen raafic ba xoog batay oo ka maxaa dhahda xoog batay samuro ayaa xoog batay raafic baa laga xoog batay saasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa labadoodaba ugu ogolaaday waljeyshu ciidankii in baraa macnaa itarada wuxuu soo baxay daalan buu soo baxay kadibna rasuulku calayhi salaatu wasalaam ciidankiisii ayuu sii habaynayay waqa- wa qaala wuxuu rasuulku yidhi man yaakudu yaa qaadaya haada sayfa seeftan yaa qaadaya bixaqihi xaqiisana ku qaadaya fanaalahu waxaa gaadhay oo qaaday seeftii wastawfaa oo wafiyeyna xaqii ay lahayd abuu dujaanata abuu dujaanatin abuu dujaana ayaa oofiyey wakhaala macnaha takabara weeyaan wuu isjajabiyey id wakti buu isjajabiyey mashaa uu socday wa mashyuhu socodka noocaas ee uu isjajabinayana min buqdihi min buqdi illaah waxyaalaha ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu ku ku cadhoodo ayay ka mid tahay jalla weynaaye xashaa markii laga reebo macnaha xashaa fi hada almakaan markii laga reebo markii xaalad dagaal la jooga mooyaane maanaa qofku markuu socdo inuu socodu isjejebinayo kibir uu ka muuqdo uu socdo waxyaalaha ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommadiisa ugu cadhoodo ayay ka mid tahay laakiin markii meydaan dagaal la joogo qofku inuu xooggiisa iyo muruqiisa uu muujiyo oo socod uu socdo khuyalaa iyo kibir uu ka muuqdo uu socdo way bannaan tahay saasuu markaa sheekhu u leeyahy xashaa macnaa xashaa fi hada almowdic markii laga reebo meel dagaal mooyaan laakiin socodkaas muxuu yahay waa socod ilaahay tabaaraka wa tacaala u necbi laakiin maalinta maxay tahay waa maalin dagaal weeyaan saasuu markaa uu ninkaas ugu socday socodka noocaas qisaduna waxaa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii dagaalka uu diyaar garoobayey seeftiisii la ohan jiray dulkhifaar la ohan jiray dulfaqaar la ohan jiray ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu soo qaaday markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi yaa seeftan qaadaya saxaabo waaweyn oo geesiyaala oo abdaala oo zubayriya ka mid yihiin ayaa soo kacodh annagaa qaadana markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi maya waxaan rabaa qof xaqiisa ku qaada ayaan rabaa markaasuu rasuulku waxay ku yidhaahdeen yaa rasuul allah oo xaqiisu muxuu yahay abu dujaana weydiiyey markaasuu rasuulku wuxuuhi alayhi salaatu wasalaam an tadriba bihi fii wajhi lcaduwi xataa yanxani waa inaad cadowga wejiga aada kaga garaacdid weeyaan ilaa uu marka dambe leexdo anaa qaadaya ayuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam seeftii markuu qaaday uu xidhay weer lagu yaqaanay abu dujaana weer lagu yaqaanayoo weer guduudan ahaa oo cisaabat lmowt ay u yaqaaneen ansaari oo ansaar markay arkaan abu dujaano oo qaato xidhay weerkaa guduudan xidhay markay arkaan waxay ohan jireen maanta waa maalin dagaal weeyaan seeftaasuu qaatay weerkii guduudnaana wuu qaatay rajaska noocanna wuu ku dhuftay oo wuxuu lahaa ana aladii caahadanii khaliilii wa naxnu bisafxi lada nakhiilii anlaa aquuma dahra fi lkuyuuli adrib bisayf illaahi warasuuli wuxuu lahaa waxaan ahay ninkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam kula ballamay iyo kuu jecel yahay annagoo joogna meesha loo yaqaano safxi oo lada nakhiila an laa aquuma dahra fi lkuyuul inaan marnaba ciidanka gadaashiisa marin laakiin waxaan ahay nin ku garaacaya seefta alle iyo seefta rasuulka gaalada ku garaacaya zubayr ibnu cawaam radia allahu canhu oo ahaa raggii seefta inuu qaado rabay xoogaana ka masayray markii seefta loo dhiibay abu dujaano loo dhiibay ka masayray ayaa wuxuu leeyahay markii dambe waxaan arkay ninkii abu dujaana ahaa oo intuu gaaladii sidaa u dhex qaaday maaruqaya ayaan arkay oo mid kamuu soo horbaxaynin ilaa madaxa go-ayey ayuu yidhi ilaa markii dambe haweeney uu soo maray oo hidda bitocodba ahayd ayuu soo maray oo markaas mushrikad ahayd ninkeeduna ciidanka dagaalamayo hogaaminaya abu sufyaan baa qabay macnaha ee qabay seeftiiu marka hinda oo madaxa bartankiisa uu ka saaray laakiin haddana wuxuu kala xishooday seefta rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu naag iyo haweeney uu ku dilo u isaga leexda markaas markaasaa waxaan ogaaday buu leeyahay leeyahay zubeer radia allahu canhu ninka seefta inuu xaqeedi siiyey macnaha markaasaan ogaaday buu leeyahay macnaha seefta rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa qaala rasuulku wuxuu uhi man yaakudu yaa qaadaya haada sayfa seefta yaa qaadaya bixaqii ku qaadaya fanaalahu waxaa gaadhay marka uu qaaday macnaha wastawfaa oofiye xaqeediina abu dujaanata ayaa oofiye simaak ibnu kharash alansaari asaa'idi wakhaala uu isjejebiyey uu iskibriyey id wakti mashaa uu socday markuu seeftii qaatay wamashyu socodkiisuna min bugdihi ay min bugdi illaah waxyaalaha ilaahay tabaaraka watacaala uu ku cadhoodo ayuu ka mid yahay jalla weynaaye xasha xasha hada almowtin markii laga reebo meesha dagaalka mooyaane oo kibirka noocaasa waa la diiday kadib markaa dagaalkii dhacay iyo siduu ku bilaabmay ayuu sheekhu raxmatullahi calayhi inoo sheegaya mubaaraso ku bilaabmay mubaarasadiina waxaa lagu baabiyey ahluliwaa ayaa lagu baabiyey nimankii calanka iyo bandiirada u waday quraysh ayaa lagu baabiyey oo waxay ahaayeen cidda calanka wadayna aalu abi talxa ibna cabdilcuza ibna cuhmaan ibna cabdidaar ayay ahaayeen reer cabdidaar ayaa waxaa lagu yaqaanay liwaaga inay wadaan ayaa lagu yaqaanay maalintii bederna iyagaa waday waynu soo marnay haddana iyagunba wada welibana abu sufyaan ayaa aada u caraadiyey oo yidhi reer cabdidaarow maalintii beder baana baabiiseen oo calankii intaa tuurteen ragga ay baaba'een ee calankaa haddaydan hayn doonin haddaba iska wareejiya ayuu ku yidhi caraadintaasay qabaan ciilna way qabaan markaasaa waxay ku go-een maxay inay calanka kor u hayaan ayay ku go-een waa arki doonaaye ilaa toban nin ayaa maalintaa calanka dartii u dhimatay iyo inay hayaanoo maantana aanay ku ceeboobin ilaa markii dambe calankii qoreysheed ay gabadhi kor u qaado nin qaadan la waayo mana oo ree aal abitalxa oo dhan ay dhammaadeen wastasaluu way way maaruqeen macnaha ahla liwaa liwaaga ehelkiisa ayay maaruqeen fanhazamuu markaasay markaa ay jabeen oo siday ku dhacdayna waxaa weeyaan dagaalku markuu bilaabmayey ayay qorayshi iscaraadisay haweenkiina way buraanbureen haweenkaa buraanbura ayana waxaa ka mid ahaa hinda bintu cutba ayaa ka mid ahayd waxay ku lahayd marka iyadoo araadinaysa wayhan bani cabdidaar wayhan xumaata aladbaar adyaar darban bikulli bataar waxay ku lahayd maxay reer cabdidaaro wayhan wayhan macnaha waar isilaaliya waar isilaaliya ayay lahayd oo nimanka seefta afka badan leh ku garaaca mar kale waxay lahayd in tuqbiluu nucaaniq wanafrishu namaariq ow tudbiruu nufaariq firaaqa gayri waamiq waxay lahayd haddaad nimanka aad ka hortagtaan oo baabiisaan alla ilaah waa inu macaana qayrna macaaniq laabtaan u saarana furaasho waaweynna hadhow toolo waan idin gogolana maanaa guri qurux badanna waan ku soo dhaweynana laakiin haddaad soo yaacdaan soo maa waynu kala tegaynaa nin dambe oo naaga naa qabi doona ma jiro haddaynu kala tagnana wax dambe oo jacayla waana dhexmaray haba yaraatee ma jirto kadib maxaa dhacay nimankii markii maadaama la caraadiyey abu sufyaanna uu hadlay aada iyo aad ayay markaa u dagaalameen ninkii la ohan jiray talxa ibn abi talxa oo markaa calanka u waday ayaa markaa wuxuu yidhi yaa ii soo baxaya intuu mubaarasa u soo baxay cali baa u baxay radia allahu canhu kadibna waa uu dilay oo ka takhalusay kadibna walaalkii cuhmaan ayaa qaaday xamza u baxay isagana wuu dilay ilaa markii dambe toban nin ay gaadheen intii u dhimatay calanka dartii u dhimatay ilaa markii dambe calanka ay qaaday haweenaydii la ohan jiray camra bintu calqama alxaarisiya la ohan jiray ayaa markii dambe qaaday sawl ku dhacay wastaasaluu waxay baabiiyeen saxaabadii halaliwaa'i bay baabiiyeen fanhazamuu markaasay jabarka qoraysh qoraysh markaasay yaacday washamanat way xansheeratay alxuram gabdhihiina waxay xansheerteen oo ay ka faydeen maryihii can suuqihina kobakoodii macnaha markii nimankii ay daateen ee la laayey ee calankii dhulka ku dhacay qoraysh macnaha markii hore way jabtay oo ilahay baa qur-aankiisa ku sheegay tabaaraka wa tacaala walaqad sadaqakum allahu wacda id taxusuunahum biidnih xataa idaa fashiltum watanaasactum fi lamri baa ilahay tabaaraka wa tacaala ku sheegay ballantii ahayd in laydiin gargaarayay alla tabaaraka wa tacala ba ka soo baxay waana xasuuqaseen laakiin markii idinka iskhilaafteen ayaa fulowyowdeen oo ciidankii ay idinku soo rogaan aliyano jabteen buu ilahay tabaaraka wa tacaala uu leeyay washamarat way fayday alxurumu haweenkii waxay ka faydeen dharkii can suuqihina kookooday ka faydeen muwalwilaatin xaalayihiin qaar le yaa waylakum yaa waylakum war maxaa idinku dhacay macnaa war hoog laydinka baxay war maxaa idinku dhacay maxaa la yaa casaabay ay leeyihin waana caadada lagu yaqaano maxay haweenka lagu yaqaano weeyaano markay baxsanayaan ay ordayaan dharka ayay kor u qaataan ay fiitaan muwalwilaatin xaalayihin qaar yaa weylakum ku celcelinaaye itrahum raadkadaashood waragiba waa jeclaaday arumaatu nimankii rumaadda ahaa ee buurta la saaray ayaa waxay jeclaadeen fi lmaghnami haniimadii ayay jeclaadeen xiina stuliba eh, xiina stuliba liwa markii liwaagii laga qaatay macna markay arkeen qurayshoo jabtay oo liwaagoodii calankoodii dhulkooda ku dhacay ayaa nimankii rumaadda ahaa ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu saaray buurta oo konton nin ahaa rasuulkuna kula ballamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh haddaanu guulaysanana inaanay soo degin haddii haadiyadoo nadafaas aragtaana inaanay soo degin ayaa markay arkeen calankii qoreyshada dhulka u dhacay iyagoo jaboo duburta jeediyey ayay halmar markaa ay buurtii ka soo yaaceen cabdullaahi ibnu jubayr saxaabigii la ohan jiray waa amiiru ahaa ayaad xasuusiyey ballankii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu nagula ballamay meesha inaynu saarnaano oo haddii ay guulaystaana aynu saarnaano haddii ay guundaraystaana aynu saarnaano inagula ballame jooga ayuu ku yidhi markaasa waxay idhaahdeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam ugama jeedin macnaha weliga inaan saarnaano ee waxaa looga jeeda keliya dagaalku intuu socdo nimanku aana jabin inaynu saarnaano ayaa looga jeeday isagu laakiin waa ku hadhay ilaa sex saxaabi meelahaas ayaa kula hadhay markii dambena waxaa layn doona khaalid oo markaas mushrikiinta ka tirsanaa ayaa layn doona washamarat way fayday alxurumu haweenkii way ka faydeen can suuqihina kookoodii bay faydeen oo ay qaawiyeen muwalwilaatin xaalayiin qaar yaa weylakum ku celcelinaya ithrahum ithra quraysh ama ithra rijaalihina ayay markaa ay daba socdeen warakiba wuu jeclaaday arumaatu nimankii rumaadda ayaa jeclaaday fi lmaqnami haniimadii goormay jeclaadeen xiina stuliba ee xun istulaba liwa min quraysh markii liwaagii laga qaaday quraysh ee ay jabeen ayay soo daateen oo kasoo daateen meeshii wakhaalafu way khilaafeen arumaatu nimankii rumaad ahaa amra almustafa mustafaha iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam amarkiisa bay khilaafeen ee uu amray bisabri inay sabraan wathabaati inay ku sugnaadaan halfa alxunafaa saxaabada gadaashooda manaa dhabarjabinta inay ka ilaaliyaan oo meesha ay saarnaadaan nimankii uu kula ballamay ayaa amarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam khilaafay hadhowna musiibada dhici doonta waxay ka dhalan doontaa khilaafkaa la khilaafay amarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam la khilaafay fa tarakuu way ka tegeen duhuurahum dhabarkoodii bay ka tegeen likhaalidin khaalid baanay uga tegeen fakara ay farajaca wuu ku soo qaaday markaasoo ku soo rogaal celiyey khaalid raajican xaalu yahay mid soo rogaal celinaya bikulli xaaridin bikulli khadbaanin mid kastoo cadhaysan oo il qaba ay ku soo weeraray maanaa khaalid wuxuu isku dayay in badan isagoo fardaha mas-uulka ah ay qorayshi wadatay inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhabarka uu ka soo galo laakiin mar kasta oo dhabarka uu siraa ka soo galiyaa celinayey oo celin- meesha ka celinayay nimankii rumaadda ahaa ee kontonka ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam meesha uu saaray meeshuna waa meel yar oo luuq yar ah oo lasoo marayo qof kaste oo istiraada meeshaa fu luuqa yar buu rabaa iyuu soo maraya hadhow marka ciidan yar oo kooban ayaa difaaci kara maadaama luuq yaroo ay ciidhya ay tahay waxaa difaaci kara ciidan yar laakiin ciidankii markii ay meesha ka tegeen ee khaniimada aynu ragga la qaybsano la urursano ay yidhaahdeen khaalid baa meeshii ka soo daatay ilaa qofaa meesha ku hadhayna waa uu soo dilay kadibna rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii ee uu dhabarka kaga dhuftay wakhaalafa way khilaafeen arumaatu nimankii rumaadda ahaa amra almustafaa rasuulka amarkiisii uu ku amray bay khilaafeen bisabri inay ku sugna- sabraan wathabaati inay ku sugnaadaan khalfa alxunafaa xunafada iyo saxaabada toosan gadaashooda fatarakuu way ka tegeen macnaa amarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay ka tegeen iyo muslimiintii fatarakuu way uga tegeen duhuurahum ay duhuura almuslimiin muslimiinta dhabarkoodii waxay u dhaafeen likhaalidin bay u dhaafeen khaalid fakara wuxuu kusoo markaa kusoo kula soo leexday oo macnaha kusoo noqday khaalid raajican xaaluya mid soo noqonaya bikulli xaaridin nin kastoo cadhaysan buu kusoo weeraray manaa raggii cadhaysnaa ee raba inay aarsadaan ayuu dhinaca inta ka soo geliyey kadibna ciidankii saxaabada ahaa dhabarjabin ku sameeyey waxaalad way wareegtay arriixu dabayshii awooddii ayaa wareegtay riix baa inta badan lagu cabiraa guusha iyo awoodda muslimiintu ay leeyihin ama dagaalku uu leeyahay lagu cabiraa oo ilaahay baa tabaaraka watacaala yidhi waaطiicu اllaha waaطiicu الrasuul walaa tanaasacuu fatabshaluu watadhaba riixukum markaa riixdaas ayaa lagu cabiraa waxaalat way wareegtay alriixu dabeyshii baa wareegtay wadaarat way wareegtay alraxa shiidmariina isaguna wuu wareegay shiidmaro waa dhagaxan markii wax la shiidayo wax shiidaya weeyaan dhagaxaasaa markaa isaguna uu wareegay maana ugu jeedaa un awooddii dagaaleen meesha ka socotay waxay u wareegtay ninii cadowga ayay u wareegtay marka hore ayay ku socotay cadowga ku socotay cadowga ayaa jabay laakiin hadda muslimiintii bay kusoo foorasatay wadaaqa waa dhadhamiyey man khaalafahu cidii rasuulka calayhi salaatu wasalaam khilaaftana waxay dhadhamisay majitarax ay magtasabaxu kasbaday ayuu dhadhamiyey oo khilaaf maxaa dhaha khilaafkii la khilaafay amarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wixii ka dhashay ayay dhadhamiyeen kadibna macnaa jab ayaa dhacay jabkiibuu sheekhu markaa rabaa in uu inoo sheego ayuu rabaa oo jabkaa soo gaadhay markii dambe in la yidhaahdo rasuulku calayhi salaatu wasalaam xataa waa geeriyooday oo waa la dilay shaydaan baana buunkaas yeedhiyey marka jabkii dhacay ayaynu insha allahu tacaala beri toole kasii bilaabi doonaa inta aynu maanta ku dayno subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk
وللدين ضحوا بأنفسهم وجادوا بكل نفيس وغالي شداد إذا ما التقوا بالعدا ليوث تسود بأرض القتال رجال